halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aruurnimo isniin ah kow iyo soddonka bisha agost sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aroornimo washingtonna waa kow iyo tobankiiyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
haweenkan marka ay hanka yeeshaan ee ay tidhaahdo gabadhii baarlamaan baan doonaya ama xildhibaan baan doonaya inta culimmada loo tago la odhanaya sheekhow noo fadwo gabadh ma dooran karnaa maay gabadha gurigeeda ha joogto dee gabadha hankale gurigeeda way joogaysaa laakiin hooyada subaxii salaada hore kacda ee afarta subaxnimo baxda ee tuugku dhexda ku helo diintu ha kafaalo qaado oo culimmadu ha u fadwoodaan kuwa kuwaasaa fadwo u baahane taas waxay ahayd ayaan axmed xaashe oo ka mida dumarka u ololeeya xuquuqda haweenka ee dhinaca ka qaybgalka siyaasadda oo ka hadlaysa xeer muran iyo dood adag ka dhexdheliya haweenka iyo sharci dejiyayaasha somalilan warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida dadka ganacsada maandooriyaha oo kismaayeen lagu xirxiray wadahadaladii webiga niil oo dib u bilaabanaya mar kale dadka laga helay xanuunka covid -19 ee gobolka ontario ee dalka canada oo la sheegay inay sare u kacayso iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur
inta la xaqiijiyey ugu yaraan shan iyo afartan qof ayaa ku dhintay in ka badan laba boqol iyo lix iyo labaatan kun oo qof oo kalena way ku barakaceen kadib markii daad xoogan uu ka dhashay webiga niger oo ku fatahay gobolada ku yaala galbeedka dalkaasi niger roob laxaadle ayaa ilaa sabtidii toddobaadkan si xidhiidha uga da-ayay dalkaasi niger kaasi oo sababay daad soo rogmaday fatahaadda webiga iyo dhibcaha xoogan ee roobka oo waxyeelo gaadhsiiyey guryaha iyo beeraha ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa booqday deegaanada waxyeeladu soo gaadhay waxaana warbaahinta u sheegay in maalmo kooban uun ka hor la dhammaystiray dayactir lagu samaynayay gebiyada webiga hareerihiisa si looga hortago khatar ka dhalan karta fatahaadda xilliga roobka waxaanu intaasi ku daray in xilligan aanay filaynin roobabkan xoogan balse haatan ay ka howlgelayaan sidii loogu sii gurman lahaa deegaanada kale ee ay khatartu ku iman karto maadaama sida uu sheegay isbeddelka cimilada uu khalkhalgeliyey saadaashii xilliga roobka sanadkii hore hadahan oo kale ayay dalkaasi ku dhinteen toddobiyo konton qof boqol iyo labaiyo soddon kun iyo shan boqol oo qofna ay ku barakaceen fatahaadda webiga niger daad kale oo soo rogmaday iyo roobabkaasi xoogan madaxweynaha dalka afghanistan ashraf khani ayaa ku dhawaaqay magacyada xubno uu u magacaabay inay noqdaan golaha sare ee wadaxaajoodyada qaranka oo wadahadallo nabadeed la geli doono hogaamiyeyaasha ururka taalibaan diiwaanka magacyada afartan qof oo xubno ka noqonayo golahaasi qaranka ayaa lagu xusay digreeto madaxweyne kaani uu soo saaray xubnaha golahaasi loo magacaabay waxaa ka mid a siyaasiyiin mas-uuliyiin hore xilal u soo qabtay iyo kuwo haatan haya iyo ururada bulshada xubno ka socda madaxweynihii hore ee dalkaasi xaamid karasaay ayaa sidoo kale ka mid ahaa magacyada lagu daray xubnaha golaha wadahadallada hase ahaatee war-saxaafadeed xalayta uu soo saaray ayuu gaashaanka ku dhuftay magacaabista madaxweynaha waxaana uu sheegay in guddigaasi iyo howlo kale oo ay ku lug leedahay dowladdu aanu ka qaybgelayn hore ayuu madaxweyne kaani u magacaabay guddi tan la mid ah bishii maarj si ay ula xaajoodaan hogaamiyayaasha ururka taalibaan
mahadsanid sahra oo warkaasi noo soo jeedinaysay halkaad nagala socotaana waa v o a washington somalilan ayaa maalmahan waxaa ka socda dood adag oo u dhexaysa mudanayaasha golaha wakiilada iyo haweenka doonaya in kuraas cayiman loo qoondeeyo si haweenka u tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay dhexdooda ugu tartamaan qaar ka mida xildhibaanada baarlamanka ayaa ku doodaya in qoondada gaar loogu xiro qayb ka mid ah muwaadiniintu ay dastuurka ka hor imanayso halka haweenkuna ay ku doodayaan qodobo dastuuri ah oo u ogolaanaya qoondada kuraas gaar ah golaha wakiilada ee haatan jira oo ka kooban siddeetan iyo laba xildhibaan ayay ku jirtaa haweeney keli ah taasoo keentay in dumar badani u hanqal taagayaan in ay doorashada soo socota ka qayb galaan tartanka golayaasha kala duwan sahre ciidlo nuur ayaa haddaba warbixin arrimahan ku saabsan noo diyaarisay tan iyo markii ay dhowaan maxkamadda sare ee somalilan go-aan ka gaadhay qodobo ka mida kuwa caqabad ku ahaa qabsoomidda doorashada golaha wakiilada waxaa muuqatay in doorashada golayaashu ay qabsoomi karto taasina waxay keentay in qaybaha kala duwan ee bulshada ee damacu kaga jiro inay tartanka doorashada ka qayb galaan ay si weyn isku soo abaabulaan hase ahaatee haweenka oo kaalin muuqata bulshada kaga jira ayaa haddana ka cabanaya caqabado isbarkan oo ay u arkaan inay ka hortaagan yihiin siday ugu soo bixi lahaayeen xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaan axmed xaashi oo ka mid a haweenka u dooda xuquuqda dumarka ee ka qaybgalka siyaasadda ayaa sharaxaysa caqabadahaasi caqabadaha ka haysta haweenku inay siyaasadda ka qayb qaataan waxaa ka mid ah dhaqanka iyo dhaqaalaha dhaqanka waxaad moodaa inuu dabar badan ku hayo haweenku inay siyaasadda ka qayb galaan hablihii hanka lahaa ee doonaya inay isjaraxaan caqabada u weyn ay haysataa waxa weeyaan odayadii reeraha reer walbaaba wuxuu uu diidayaa oo uu u arkayaa inay tahay sumcad darro inay gabadi matasho sidaa darteed baa waxaa loo doorbidayaa in ninkii la siiyo kale dumarka caqabada kooxwe dhaqaalaha dumarka intooda badani ma haystaan dhaqaale ay kula tartamaan ragga tusaaleahaan imanka ninka waxaa laga yaabaa in reer kuba sanduuq dhigoo la yidhaahdo ha loogu soo guro lacag kaambeynkiisa loo galo ama tijaarta reerka loo soo dhex maro laakiin gabadhi midna ma haysato garab ay ku tiirsatana ma haysato caqabadahaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin in haweenka ay isku riixaan labada qoys ka ay ka dhalatay iyo ka ay u dhaxday oo midna aanay si buuxdo ugu tirsanayn waxay dumarka ku dhalisay inay xoojiyaan fikradda ah in kuraas cayiman loo qoondeeyo si ay haweenku keligood ugu tartamaan waxaana markii ugu horreysay lagu daray xeerka doorashooyinka sida ay tilmaantay garyaqaan maariya cabdilaahi gahayr qoondadu ma aha wax dastuurka kasoo horjeeda laakiin dastuurka jamhuuriyadda somalilan isaga ayaa dhiirigelinaya qoondada dhiirigelinaya sababto waxay tahay muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin in la doorto waxna la doorto hadday dhici weydo in muwaadiniintii la wada doorto fursad kale ayuu dastuurku siinayaa oo ah wax loo yaqaano afka qalaad lagu yidhaahdo affirmative action taas ayaana ay qoondadu tahay dhanka kale qoondadu iminka waxay ku jirtaa xeerka doorashada isku sidkan ee horyaalla golaha wakiilada ee ay doodiisu hadda bilaabantay kaasoo markii koowaad lagu daray xeer doorasho lagu daray qoondo lagu daray u dhigaya haweenka iyo beelaha la haybsoocaba inkasta oo garyaqaan maariye cabdilaahi gahayr ay tilmaantay in qoondada kuraas gaara loogu xirayo muwaadiniinta qaarkood aanay ka hor imanaynin dastuurka haddana waxaa gaashaanka ku dhuftay guddiga ay arrimahani khusayso ee golaha wakiilada somalilan waa kan xildhibaan cabdilaahi xuseen ciga cabdilaahi balaaki oo golaha hortiisa ka sheegay in qodobada dhigaya kootada amaba qoondadu aanay meelle kaga jirin dastuurka guddiga arrimaha gudaha difaacaya nabadgelyadu markay aragtay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka sideedaad farqadiisa koowaad oo u dhigan sida muwaadiniinta somalilan iyadoon lagu kala saarayn midabka qabiilka dhalashada luqadda lab iyo dhidig hantida mudnaanta afkaarta iyo wixii la mid ah waxay sharciga ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad siman iyo dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka lixiyo soddonaad farqadiisa koowaad oo u dhigan sidan xuquuqda xorriyadda iyo waajibaadka dastuurku u xaqiijiyey haweenka haweenku ragga way ula siman yihiin wixii shareecadda islaamku midkood u gaar yeeshay mooyaane guddidu waxaa u caddaatay in ay ka soo horjeedaan dastuurka jamhuuriyadda somalilan ogolayna wax kooto la ydhaah arrintan oo dhowaanahanba dood adag oo xasaasiya ka dhex abuurtay bulshada somalilan ayaa keentay inay ka hadlaan hogaanka dhaqanka iyo culimada oo wax laga weydiinayay waxa ay diintu ka qabto in dumarku ay siyaasadda ka qayb galaan iyadoo jawaabaha badankooduna ay noqdeen inay dumarka waajib ku tahay inay guryahooda joogaan ayaan axmed xaashi ayaan weydiiyey sida ay haweenku dhankooda u arkaan jawaabahaasi haweenkan marka ay hanka yeeshaan ee ay tidhaahdo gabadhii baarlamaan baan doonaya ama xildhibaan baan doonaya inta culimada loo tago la odhanaya sheekhow noo fadwo gabadh ma dooran karnaa ma ay gabadha gurigeeda ha joogto dee gabadha hankale gurigeeda way joogaysaa laakiin hooyada subaxii salaada hore kacda ee afarta subaxnimo baxda ee tuugku dhexda ku helo ee suuqa fadhiisata ee cadceed iyo bacadkaad aragtay taagan marka la yidhaahdo iyaduna inay bacadka taagnaataa waa sax ee ha joogta bacadkeeda gabadhii marka horeba hadhka ku jirtee doonaysay inay han yeelatee siyaasadda intay gasho dadkaa u doodana la yidhahdo gurigaaga fadhi fadwadaasna garan maayo deeyo diintu dumarka way wada karaamayse may odhan baroyna guriga jooga baroyna silca may odhanin sidaa ay culimmadu u leeyihiin gabadha gurigeeda ha joogto waa la ogolyahay gabadha gurigeeda way joogaysaa dumarkaa silicsan ee banaanka jooga ee hadday doonaan raggoodii intay joogaan koloyada jaadka ku qayilayaan ee darxumaysan diintu ha kafaalo qaado oo culimmadu ha u fadwoodaan kuwa kuwaasaa fadwo u baahane banaanka fadhiya ee cashuurtana dowladdu ay ka qaadanayso waa cashuur bixiye meelay hadhsata iyo meelay suuli ku gashana ma haysato fadwada dumarka oo dhan ha laysku daro ta suuqa fadhidaana waa dumare ha loo wada fadwoodo dumarka guryahooda ha wada fadhiyaan waanay wada fadhiyeynin gabadhaa suuqa joogta silicsan tu u dooda ayaa soo baxaysa doorashooyinka soo socda ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa xilligan xaalado kala duwan iyo doodo xasaasiya ka abuuray guud ahaan gobolada somalilan mahadsanid sahre cidlanuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay
ciidamada booliiska ee degmada kismaayo oo howlgallo lagu bartilmaameedsanayay maandooriyayaasha xashiishka iyo khamriga ka sameynaya xaafadda calanley ee magaalada kismaayo ayaa howlgalladaasi kusoo qabqabtay dad gaadhaya ilaa labaatan qof kuwaasi oo lagu eedeeyey inay ka ganacsanayeen islamarkaana ay isticmaalayeen maandooriyayaasha isticmaalka maandooriyayaashaasi oo bilihii lasoo dhaafayba kusii faafay xaafadaha magaalada kismaayo ayaa la sheegay in sidoo kale ay ka walwal qabaan odayaasha iyo dadka deegaanku wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nairobi ka soo diray
howlgalladan ay ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland ee degmada kismaayo ay ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada gaar ahaana xaafadda calanley ee magaalada kismaayo ayaa waxay ciidamadu ay ku beegsanayeen dad la sheegay inay ka ganacsanayeen maandooriyayaasha xashiishka iyo khamriga ciidamada ammaanka ayaana xabsiga u taxaabay ilaa labaatan qof oo ay saraakiisha amnigu ay sheegeen inay isticmaalayeen islamarkaana ay ka ganacsanayeen maandooriyayaasha khamriga iyo xashiishka iyo sidoo kale kuwo kale howlgalladan ay ciidamada amnigu ay ka sameeyeen xaafadda calanley ee magaalada kismaayo ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaasi oo dhibsaday ganacsigaasi ay dacwad u gudbiyeen ciidamada booliska ee magaalada kismaayo gaashaanleh warsame axmed geelle oo ah taliyaha ciidamada booliska ee degmada kismaayo ayaa sheegaya halka waxaan ka howlgallay kooxda qowlaysatada ee khamrada iyo xashiishka magaalada ku cabta ama keenta kooxdaas waa koox maskaxda biniaadanka la dagaalamaysa ama maskaxda magaalada kismaayo la dagaalamaysa kuwaasaan saa ka howlgallay soo qabanay ilaa labaatan iyo qof aan soo qabannay oon gacanta hadda ku haynaa waxaan u gudbin doonaa baxda cadaaladda maxkamadaha iyo xiraaleynta haddua laydno ayagaa maaragtay sharciga iyo broseska loo bahan yahay marin doona howlgalladan ka dhanka ah maandooriyaha ee ciidamada booliska jubbaland ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada kismaayo ayaa imaanaya xilli bilihii lasoo dhaafay ay waalidiinta iyo odayaasha magaaladu ay aada ola walwalsanaayeen dhibaatooyinka uu maandooriyaha uu ku hayo xaafadaha magaalada kismaayo taasoo sidoo kale saameysay nolosha caruurtooda nabadoon cabdi colow cumar waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee magaalada kismaayo dhibaatooyinka uu nagu hayo muqaadaraadka ama maandooriyaha ee magaalada kismaayo walaal waxaa ka mid ah lambar kow waxaan u kala saarayaa laba noocood mid qarsoodi ah midka muuqda midka qarsoodiga waxaa ah waa waa qamriga iyo xashiishka midka muuqda waa midka noogu daran oo ardadii naga fasahaadiyey oo waxaa ka mid a waa taambuulka ciidamada booliska jubbaland ayaa sheegay in dadka ka ganacsada maandooriyayaasha xashiishka khamriga iyo kuwa kale ay ula dagaalamayaan si la mid ah sida ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale dhegaystayaal wasaaradda waraabka biyaha iyo tamarta ee itoobiya ayaa shaacisay in wadahadaladii biyo xireenka niil uu dib u bilaaban doono wadahadaladii ay wadamada suudaan ijabti iyo ethoobiya uga wada hadlayeen arrimaha biyo xireenka ayaa hore u guuleysan waayey warbixin arrintan ku saabsan qaahiro waxaa nooga soo diray waryaheena xuseen saxnuuni war ka soo baxay wasaaradda biyaha waraabka iyo tamarta ee dalka ethoobiya ayaa lagu sheegay in wasiirada khayraadka biyaha ee saddexda dowladood in ay kulmayaan afar iyo tobanka bisha sebteembar ee soo socota hadalka ka soo baxay dowladda ethoobiya ayaa imaanaya xilli maalintii jimcaha guuldaro uu ku dhammaaday wadahadaladii ku saabsanaa biyo-xireenka ethoobiya wasiirka waraabka iyo biyaha ee dowladda suudaan alsayid yaasir cabaas oo la hadlayay warfidyahanka ayaa ku dhawaaqay wadahadaladii ay yeesheen saddexda dowladood in ay guuldaro kusoo idlaadeen islamarkaasina ay gaari waayeen wax heshiis ah oo ku saabsan buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka dalka ethoobiya sidoo kale sarkaal sare oo u hadlay dowladda suudaan ayaa sheegay rabitaan siyaasadeed oo dhab ah in ay u baahan tahay in heshiis laga gaaro xiisadda biyo-xireenka ethoobiya isagoo tilmaamay sii socoshada wadahadallada qaabka hadda ay u socdaan in aysan horseedi doonin in la gaaro natiijooyin wax ku ool ah dowladaha masar iyo suudaan ayaa kuudaraynaya in mar uun heshiis rasmi ah la gaaro ka hor inta uusan howlgelin biyo-xireenka ethoobiya si uusan saameyn xun ugu yeelan qulqulka biyaha ay ka helaan webiga naayla oo ka soo burqada dhulka buuraleyda ee dalka ethoobiya haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta iyo afrika ayaa sharaxaya rajada laga qabi karo in ay guulaystaan wadahadallada garwadeenka uu ka yahay ururka midooda afrika ee ku aadan xiisadda biyo-xireenka ethoobiya dhab ahaantii rajada laga qabo inay guulaystaan wadahadallada ku saabsan xiisada biyo-xireenka dowladda etoobiya saddexda dowladood oo mid aada u fog rajo ahaan inay guulaystaan sidoo kale xuseen dowladaha masar iyo suudaan ayaa aaminsan in ay dowladda etoobiya aysan daacad ka ahayn wadahadalada islamarkaasina ay wada cagajiid ee ku aadan inay waqti badan lumiso marka la eego marxaladaha ay soo mareen ee wadahadalada u socday saddexdaasi dowladood waa masar iyo suudaan iyo etoobiya tan iyo sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka waxaa la sheegaa in ay heshiis aysan gaarin oo markii xalka uu soo dhawaadaba ay saddexdooda kala boodaan oo meeshaasi ay ku fashilmaan wadahadaladii ay soo wadeen muddo sida ay la tahay dadaalada uu wado midooda ururka midooda africa uu ku doonayo inay wadahadal ku dhameeyaan xiisada biyo-xireenka ee dalalka etoobiya ee masar iyo suudaan waxay la tahay mid aanaanan si sahal ah ku suroobi doonin maxaa yeelay waxaa ku fashilmay oo isku dayo badan sameeyey ee dowladda maraykanka oo qarash iyo waqti badan gelisay iyadoo sanadkii ugu dambeeyey ay ku guuldareysatay arrintaas waa markii labaad oo guuldaro uu ku soo idlaado wadahadalada xiisadda biyo-xireenka ethoobiya ee uu garwadeenka ka yahay ururka midooda afrika qodobada ugu waaweyn oo ay isku diidan yihiin islamarkaasina ay ku heshiila yihiin dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya ayaa ah buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka ethoobiya dowladda ethoobiya ayaa buuxisay biyo-xireenkeeda qaybtiisa koowaad waxa ayna sheegtay in sanadka soo socda ay buuxin doonto qaybta labaad xukuumadaha qaahira iyo khartuum ayaa walwal ka muujinaya arrintaasi waxa ayna sheegeen in ay diidan yihiin tallaabada ay qaaday xukuumadda adis ababa dowladda ethoobiya ayaa sheegtay biyo-xireenkeeda inuu yahay mid horumar ah oo ay ka dhalinayso koronto halka dowladaha masar iyo suudaan ay u arkaan mid saameyn xun ku yeelanaysa saamiga ay ka helaan qulqulka biyaha webiga naila xuseen saxnuuni v o a kahira
hay-adda xuquuqda aadamaha ee muslimiinta kenya u dooda ee magaceeda loo soo gaabiyo muhiri ayaa sheegtay in dad badan oo muslimiina la la-yay iyadoo la tuhunsan yahay sida ay sheegeen in ciidamada ammaanku ay goobo gaara ku xabiseen kuwaasi oo ay tilmaameen in loogu gabanayo sharciga la dagaalanka argagixisada warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire hay-adda u dooda xaquuqul-insaanka muslimiinta ee dalkani kenya muhuri loo yaqaana bandhig ay ku soo bandhigtay gudaha magaalada garisa waxay ku sheegtay in dad fara badan oo muslimiina gobolada waqooyiga dalkani kenya iyo gobolada xeebta laga afduubay ilaayaa haatan jaan iyo cirib meel ee dhigan aan la garanaynin qoraalo rasmi oo hay-addaasi ay soo bandhigtay waxay ku sheegtay xiriiradii kala duwan ee laamaha amnigu ay kala samaysay in mar uun xorriyaddooda loo soo celiyo tirad rag ah oo intooda badan laga afduubay gudaha gobolada waqooyi waqooyiga iyo gobolka xeebta lana tuhunsan yahay in ciidamada ammaanka ay afduubeen kuwaasoo ay u cuskanayaan sharciga la dagaalanka argagixisada oo banaynaya in ciidamada ammaanka ay gudaha u geli karaan soona qaban karaan cidda la tuhmay in ay xiriira leedahay kooxda al-shabaab ee gudaha gobolada waqooyiga iyo gobolka xeebta madaxa hay-adda muhuuri oo ka hadlayay shirkaasi loo qabtay dadka caruurtooda waaye ayaa waxa uu sheegay ilaa iyo haatan in dadka la waayey ay sii socoto iswiiciis lasoo dhaafayna ay jireen tira dadu ilaa iyo haatan gudaha magaalada tani gaarisa laga afduubtay magacaygu waa cabdishukri jelle ibrahim waxaa la shaqeeya shirkadda la yidhaahdo muslim for human right oo uu ku magac dheer muhuuri waxaan ahay ofisaaga u qaabilsan xagga garisa county isbuuc hadda soo dhaafay waxaa dhacday in ay communitiga gaarisa county ku ay soo warameen in dad lala baxay jiraan oo dadka iika ay qiyaasayaan intay yihiin dadka dowladda u shaqeeya oo loo yaqaano special forceska arrin waxaa jirta aan daba socon wiiga hadda lasoo dhaafe oo aan gaarisa county gudaheeda ka dhacda oo aan daba galnay ilaa iyo county commissionerga aan arrinta u sheegnay security committeeda u sheegnay ninkaas intii la waaye oo markii la qaadayana dhalin asaga u dhalay ay la jireen nuur sahal cabdulaahi oo ka mid a dadkaasi la waayey hooyadiis oo ka hor hadashay guddiga xaquuqul insaan muslimiinta in mar uun ay dowladdu ku wargeliso dhimashada iyo nolosha wiilkeeda nuur sahal cabdulaahina wuu iga maqan yahay saddex sano iyo hal bil buu maqan yahay meedkiisana ma helin muuqiisana ma arkin dunina meelaan reeba ma jirto hataa bambaaso waan aaday meel kasta waan aaday wax ilaahay uma aan helayn ma jirto inay dileen inuu nooliya ma ka warqabi hadday meedkiisa itusi lahaayeen waan samri lahooye macaanow muslim baanaa shalayba ilaahay baa isiiye helo fara badan oo halkaasi dhammaantood marba marka kasii dambaysa makarafoonka qabsanay waxay ahayeen kuwa cololxumo kugu dilaya habka caruurtoodaasi loo afduubay dirdilka iyo dhibaatooyinka loo geystay xilliga la afduubay waxayna aaminsayin laya haatan in ay raq iyo raadmeele dhigeen aysan garanaynin dowladdana waxay ka codsadeen in ay soo bandhigaan caruurtaas laga kala afduubay degmooyinka gobolkan waqooyiga bari dalka kenya oo dhammaantoodna ku tuhunsan yihiin ciidamada gaarka ee la dagaalanka argagixisada ay afduubeen magacaygu waa maryam kasoo jeeda degmada dhadhaab afar wiil oo imaadeen maqan meel lagu sheegi kara ruuqtoona aan lahayn baana la wada qaaday afarta wiilbo ilmahoodii ma agoomaa ma aabey qaban ilaa hadda waan ku wareersannahay faatuma axmed baadi iyo mukhtaar daahir cusmaan waxa ay ka mid yihiin dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa kana tirsan bulshada rayidka waxayna iyaguna ka hadleen goobtaasi dadka la qaadayo meeshii la geynaayo iyo wixii lagu haysto hadday dowladda noo cadeen waysa ilaa qof haddii la xiro in la maxkamad la keeno la interogeed gareeyo wixii udul baa la rabaa hadday dowladda eesaa yeeli wayso haddee kenya ma nihin yaa not kenyans not yet kenyans markaan dabagal ku suubinay dadka horta way soo kordhaan markaan dabagal ku suubinana waxaa waaye dadkii security agency weli dadka way qaadaan marka markaa security agency wadanka kenya aproach xun bay suubinaan si wanaagsan dadweynaha dhaqda ma aho sanadii labada kun iyo labaiyo tobankii la ayaa haatan qulquluutooyinka noocaasi ah waxay ahayeen kuwa ku soo noqnoqonaya dalkani kenya mana jiraan dadka noocaasi marka la qabto in maxkamadaha dalkani kenya lasoo horjoojiyo laamaha booliiska ee dalkani kenya had yo jeer waxay dafiraan in afduub noocaas oo kale ay ka geystaan gudaha dalka waxayna ku andacoodaan cidda ay qabtaan ama tuhmaan in ay keenaan maxkamad maxkamaduna ay tahay cidda go-aanka ka gaarayso kuwluglahaanshaha ururada argagixisada ee dalkani kenya qeyba ka tirsan ku dhexdhuumeelaysto tan iyo intii shabaabku ay qulqulatooyin ka geysteen gobolada waqooyiga dalkani kenya iyo gobolka xeebta waxaa la waayay rag fara badan oo muslimiina loona tiiriyey in xiriiro dhow ay la leeyihiin kooxdaasi al-shabaab maxamed faarax shire v o a garisa
markale ayaanu idin leenahay subax wanaagsan dadka laga helaya xanuunka covid nteen ee gobolka ontario ee dalka canada ayaa la sheegay in sare u kac uu ku yimid xilli bilowga bisha sebtembar ay dib u furmi doonaan dugsiyada waxbarashada ee gobolkaasi waalidiinta qaar ayaa go-aansaday inaysan caruurtooda u dirin dugsiyada waxbarashada iyagoo ka cabsi qaba xanuunka waryaheena xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto nooga soo diray dadka laga helay xanuunka covid gobolkan ontario axaddii shalay ahayd ayaa ah qof taasoo ka dhigan tiradii ugu badnayd tan iyo kii julaay ee sanadkan magaalada toronto ayaa ugu badan tirada dadka laga helay xanuunka xilli bilowga bisha dambe dib u furmi doonaan dugsiyada waxbarashada sida ay sheegtay dowladda gobolka ontario inkastoo gobolka ontario la galay wejiga saddexaad oo aysan jirin halistii hore marka laga hadlayo covid haddana waxaa jira walaac ku aadan badqabka ardayda wasiirka waxbarashada ee gobolkan ontario stephen leas ayaa sheegay in konton milyan oo dollar oo dheeri ah ay u qorsheeyeen dugsiyada waxbarashada si loo shaqaaleysiiyo macalimiin dheeri ah islamarkaana looga shaqeeyo badqabka ardayda balse waalidiinta ayaa caruurtooda ka reebi kara waxbarashada haddii ay uga cabsi qabaan xanuunka farxaan cali jimcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta go'aansaday in ubadka ay guryaha wax ugu bartaan inta uu jiro xanuunka covid
waalidiin badan oo aan aniga ka mid ahay waxay doorteen in caruurtooda ay guriga u joogaan oo ay online ku qaataan maadaama shalay la shaaciyey in uu sare u kacay shalay marka arintaasoo waalidiintu ay aada uga fikirayaan badqabka iyo fayadhowrka caruurta waalidiinta qorsheynaya caruurtooda inay u diraan waxbarashada ayaa laftooda qaba walaac ah inuu faafo xanuunka balse maadaama qaarkood ay shaqeeyaan waxay sheegeen inaysan haysan bedel kale waa kan cabdiraxmaan maxamed oo ka mid a dadkaasi inkastoo khatarta cudurka ay jirto weli oo inay iskuulka u diraan ay weli ka cabsanayaan laakiin waxaa jira waalidiin shaqa leh oo aysan haysanin qof kale oo guriga ay oga tagaan ama ilmaha u ilaaliyo so danta waxay baday inay ciyaalka u diraan iskuulka ayakoonan dee weli cabsida ay jirto oo ka baqaayo inuu cudurka jiro waxbarashada qaabka onlineka ayay waalidiin badan oo uu farxaan cali jimcaale ku jiro qirsan yihiin inaysan la mid ahayn marka ardayda uu hor joogo macalin balse taxadarka caafimaadku uu yahay kan ugu muhiimsan waalid ahaan xilligan inkastoo waalidiintu ay doorteen in caruurtooda ay online ku qaataan casharada taasi micnaheeda maaha onlineka inuu ka fiican yahay inay caruurta iyo iskuulka aadaan iskuulka aad u fiican oo u tayaysan onlineku wuxuu yahay waxaa weeyaan caruurtu si fiican wax ma baranayaan mas-uuliyad ma saarayaan marka iskuulka la jooga macalinka isha ku haaya marka guriga la joogo waalidku shaquu ku maqan yahay wuu mashquulsan yahay caruurtiina waa dad yaryaro oo mataqaana u baahan in la hago marka onlineka hoosu dhac badanoo waxbarashadaha u leeyahay saasay tahay haddana waxaan go-aansanay annagoo ka fiirinayna dhinaca fayada iyo caafimaadka caruurtii ay bal guriga joogaan ururada ay ku midoobeen dugsiyada waxbarashada iyo macalimiinta ayaa qaba in kasokow ardayda ay macalimiinta oo qaarkood da-ah ay halis ugu jiraan inuu ku dhaco xanuunka covid marka lagu noqdo dugsiyada waxbarashada waatan farax axmed oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee magaalada toronto ma u malaynayo inay safe tahay especially kalaasyadii sayskoodii sidoodii waaye ma la yaraynin yani wax oo aada looga welwelo way tahay walaaca waxa weye macalimiinta ay qabaan waxay tahay macnaha maadaama ay dadka dadka waaweyn ay saan u sheegnay ay yani dadka oo halista ugu jira xanuunkan ay yihiin waa wax yani aada u welwelya badan dadka qaar ayaa rumaysan in sare u kaca dadka laga helayo xanuunka covid ay sii xoojin karto kala aragti duwanaanshaha u dhexeeya dowladda gobolkan ururada waxbarashada macalimiinta iyo waalidiinta taasoo ku aadan in ku noqoshada waxbarashada bilowga bisha dambe ay tahay qorshe wanaagsan iyo in kale xuseen nuur xaaji v o a toronto haatana dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa codka dabacsan ee fanaanka xariir axmed aynu ku wada nasano
idaacaddeeni aroornimana dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaysa har ciidla nuriya anigoo ah falastiin axmed imaam waa isku duba ridkii bashiir aadan karintaan mar kale kulmi doono nabadgeliya
dusha ka dhaliila ana jira oo ka dharta qofkii neceb dheligaaga anaa jecel oo ku dhaqa